bismillahi raxmaan raxiim gudoomiyaha xisbiga ucus madaxda sharafta leh aqoon-yahanka ka qaybgalaasha shirka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan aad iyo aada u hambalyeynayaa runtii jaamacadda hargeysa oo shirkan qiimaha leh ee taariikhi ah qabatay waana si loo baahnaa in laga faa'iidaysto difwad ahaan iyo siyaasad ahaan iyo aqoon ahaan bayna ka faa'idaystan waa mid loo baahan yahay runtii shirka somalilan iyo soomaaliya waxay adeedeen dowladihii ku horreeyey dowladdan axmed maxamuud in go-aan anugu baarlamankii baan kamid ahaa go-aanka gaari beriya inaan laga qayb gelin shirka soomaalida ciddii tegna dambiilada taas waxay noo keentay goodoon caalamka noo yidhahdo horta wada hadla labadiina cidda wax naga dhexeeyeen wada hadla taas waxay keentay ha wada hadal in la wada hadlo baarlamankaan la hordhigay siyaasiyiinta uu ka mid yahay faysal yaa la hordhigay approval bay ahayd baa burgelay faysal labadii shira horeba wuu laga qayb galay door weyna ku lahaa door weyna uu ku lahaa waan u garaya waxa ka soo baxay shirarkaas guul bay somaliland u haay runtii waxaa ka soo baxay oo lagu odhanaya somaliland iyo soomaaliya oo dowlado international league goobjoog ka ahayeen taasi waxay keentay in soomaaliya weliba markay miiska soo fadhiistaan in aanu ka foocadayn oo u sheegaynay warnaan waxaa ka socda dowlad elected ah la doortay dimuqraadiyad ka dhisan tahay yaan ka soconnaa idinku maxaa ka socotiin temporary dowladda transition yaan ku jirtiin waa waktigii sheekh shariif hoos bay u foolsanayay hadii nin sheego labada mabaadiye meesha la tegnay waa kala jaab annagu waxaan la tegnaa go-aan shacbigu gaaray covid rationki waxaan la tegnaa afti shacbiga laga qaaday taasaan ka tarjugnaa kama farjugo fariin axmed maxamuud maxamuud siyaarada mafaro kama kama tarjumo shacbigu muxuu goostay inuu la soo noqday xorriyadiisii covid sagaashanki shacbigu muxuu goosa muxuu go'aansaday afti baa la weydiiyey boqolkiiba dhowr iyo sagaashan bay yaa footaysay taan la tagnaa waa taas iyakin waxay la yimaadaan fariin ama shariif u soo faray ama ninka iminka jooga oo telefoonku ma ma dabo telefonkii mirba mar bay kacaan ee la fursadaan waxaan ku kala duwanaa waa taas shacbigan wuxuu leeyahay nin baa halkii adeertaha loo hoyey waan baabiinay koonfur idinkumana baabiye yakayna baabiyey yakayna baabiyey shacbigayna baabiyeen hantidayna baabiyeen idinku kuma duulin burburka waxaa keenay yakan keensaday marka waan ka xumahay in halkan somaliland nin somalilander yidhaahdo koonfur baan burburinay dowladdii baan burburinay wariyaha burburiya ninkaa burburiyaan ka burburinay shacbigiina laynayay waxaan xasuusanahay shirkii aan tagnay u dambeeyey shirkii labaad wada turkigu waxay nagu yidhahdeen war waxaan rabnaa inaan isu keenno duwal islaam oo carabtu u horreyso idinkuna waxay laba dowladood laba soomaali baa tisku diima tisku dhaqan baa maxaasaa lagaga jawaabay madaxweyne wuxuu ka jawaabay waxaan uga go-aynaa annakaa himiladaynu ahay somaali weyn shan soomaalida isu keenno koonfur annakaa raacanay maxaase ka dhaxalnay waxaan ka dhaxalnay dowladii ka kacda hargeysa inay bamgarayso shacbigeedu oo ina sii raacdo arrintaas sufi waa u riyaaday uu iska taagay halkii ahay mawqifka ahaa midnimada uu iska taagay wuxuu jawaab ku bixiyey caalamkaa dhiiggeli mar laba naga dhexay maayo waata keentay in wada hadallo waadna dhex waata keentay inuu yidhaahdo laba dowladood oo afrikaan ah yaalkan ku heshiisiyey bal aqoonsiga faa-iidada intaa leeg ee ula hadalku keenay ee lagu aqoonsiyahay inaad dowlad tahay maxaa laga rabaa marka la leeyahay hirkaasi u burbur ma burburin faysaloba naga hadhay ma burburin socoyo jirkaas keligaa un kama heli jira rag badan ma ka heli jiri mabaadiya saanu ku hadalnaa fariin faysal uu sheego sheekh shariif kuma hadalo sheekh shariif baa allah nagu yidhi yaa u daray ومسؤول سياسي وقلت كم كلمة أنا أصلا هذا ده اسمه يوم يرفض يا يوم ده اسمه يوم كذا يولا اللي هبل ولا سكر في بلدي مرة أو هلا هاي والله هلا هو سعودية وناو فيصل ما سعودية دم تسمان لما نكون جلسة ساسا موارقنا وإحنا كنت ربيسنا طبعا باكنا وضع جناك كقر هذا يرو وهذا في صعبان ولا يسمر وياه ولا بعض جناونا يا ولا هذا كبير مكران بروح ودفتي نبزيجك مكتوبة وهذا متقاس سنة الله كسوق إنك فلسطين وحاسة سوقات ضغط السياسة موضوع يعني وحنا قاعد نسمع متى حب كلمة حب النسري كسوقات النسري يوم iyo Ethiopia ma waxa loo sheegay maxay hadii loo sheegay Ethiopia ku fusra so Southern Sudan ma hadii loo sheegay Ethiopia ku fusra waxa iman doonta hasmad saafar hore ku sheegay marba iman doonta qof aan isticmaalno laba duluud afriyadena waan dagaalanay Ethiopia keenay diig ma hukan hadii istiraaf ku xidhmo diigna waa loo sheegay waa iman doonta laakiin mufleho isma lihin soomaaliya arrintan masalan soomaaliya maanta midaysan maan jirinba oo gobolo iyadana waabaqabsan iyadana kala jirta adduunkana maanta inoo dalkiina noo baa ka jirta dimuqraadiyad baa ka jirta horumar baa ka jira marka anu eegno dalkiisugu ahaa hadeer waxaa laga helayay sheekh yuusuf markuu tegey dibadda wasiirkii aroofri waxaa ka hor yimid arrin ahayd dowladdu waa s n m dhisan waxaa ka hor yimid meelihii somalilan darsaha ka ahaa waxaad xasuusantii labiiyo sagaashankii inuu ka hadlay khayryada hargeysa jabhiisu uu yidhi waan soo waayey dowladda s n m dowladda s n m oo la ictiraafsanyahin waan soo waayey taasi waa tii intii jirkii booraba ee la isugu yimid ee lagu heshiiyey ee dowlad lagu dhistay beelahan somaaliya wax tabanaya faysalada advokaato nama diid annaga xaq u ah annaga dowladda u sheeganayna waxa annaga aan tabanayno waan u sheegna way haysata dowladda maaha inaan laga dhigto hangool lagu qeybqaato dowladda tabasida beelaha cid baa xaq u leh inay ka hadlayso beelaha oo sheegaato tabashadeeda marka taa lafteeda walaal waa mahadsan tahay dad ma hadlayso laakiin anaga la sawiray dad hurda ma nihin dad jilicsa ma nihin dad garaasa hoosey ma nihin dowladda xuquuqda ku lehna waa naqaana waxase haatee kuma karbaasayno ictiraafka oo naano ictiraafyaaan xuquuqda suusiin waan ka helaynaa waan ku daban jirnaa walaaladan gudbinana way haystaan marka waxaan leeyahay iskirka ka soo baxaana dowladdu kama kama maqlan maskaxdeeda in aqoon la weydiiyo waxgarash waxgarad waxa la weydiiyo shirka markii la isugu yimaado doobadan la-isfaqiirka ah markay ka baxaan sheekada waxaa iman doona maxaad wax ku doonaysa maxaa suna ingiriiskii baa markii odayaasheenu tegeen afartii uu jirtageen muxuu ahaa london yaadi maxaad xorriyadda ku doonaysa waxay weydiiyeen waxa waxaan ku doonaynaa heshiisiyaan soo gallay laba gudubaa jirtayna laba qodob qodobada ahaa qofka samaad inaad bixin waa bixisay abs qodobka labagu ahaa markaan u baahano xorriyad inaad siisid iyadoo qoraal ah oo saanta ku qoran yaa la hordhigay meel ku miru waayo waxaan leeyahay somaliland israaca shan sano shan shan maalmood ka hor iyo xor noqotay laba dowlad sacay baan iskuulada biiruun five days baan xor hay oo ictiraaf baan helnay oo adduunkana ictiraafay mid baan qirayaa halkan leadership marka laga sheegay leadershipkii lixdanku sidaa maanta isu hasanimo isu haysta ku jibsiyaa ka way taallay lixdankiina way taallay maxaa waxaa sala xigaan wuxuu jeclaa inuu ka soo haro taar baa loo soo diray abdulaahi ka soo diray naga joog baa la yidhi lix bilood maxaa halbirahayaa shirka waqti goodirka maalintii shirka u weynay u weynaa wuu iman kari waay odaabaa loo diray waxa ka nool abaad uu nool yahay saafur leh xajir daahir oo cilmiga ka biya ka nool waad weydiin kartaa waa la soo bixiyay xajir daahir maxamed cabdiraay waa kaa faata akhri baa lagu yidhi abseeyeysa dee nala joogay ilaadan iyo si kale waa shacbigii baa yaa waxay joogeen halkan kaniisadda ilaa goodirka anu kamid baa hawaankooda dad jibtaysan oo jibtaysan oo sita casal oo sita nuura oo intii noqota ee magaalka noqota ku sugayo lixdankii iyo sagac ninkii ugu hordhabaqayo ahaa maxamed suuriye yuu ahaa ninkii xabsi laga dowda markii yidhi sagac ku dhawaaqay ee loo shacbiyey yaa soomaalinimada nihiya beryaas inay jirin waxa maanta yaalla ayna jirin qabyaaladdu may jirin haddeer baan u sheegayey ibn dubacal yare aabbihii iyo michael oo isku diriga oo dirmiya ah yaan u diran niman suu diran ma waxaa la socday sultaan cabdillaahi sultaan diriye iyo sultaan cabdiraxmaan sultaan diriye hadda odayaashkina waqooyiga ee qaar adaayin kama lahaayeen way ka hadheen waqti soomaalinimada jirto labada nin oo dirmiyey ee negotiation ay noo galay dee haddii qabyaalijisa xalona midkiin ha hado labada sultaan la hargeysana xalona midkiin ha hado oo salaadiinta baahanka ha galaan hadda waa soo dhacnayoo tallaahi baan kasoo dhacnay abeele baan kusoo dhacnay leadershipka maxaan ku doranaa inamada beedarsi akriyay waxaan ku leeyaha tobanka sanood soo dambay laba sanka sanood soo socda yaa maaha qodobadaasi noqon doona kuwa la qaato laakiin iminka waxaan horu doonaa warehebel haddaan soo haynaa axsaabtii leedahay rehebel way heleen sanadkii hore sanfurna way qaadeen maanta annaga hale ma waxaa lagu dooranayaa waxqabad waagii hore dhaqankeenu u ahaa ninku waxaa lagu dooranaya leadershipka geesinimo deeqsinimo aftahaynimo iyo quruxba inta lagu dooran jiray inuu joog leeyahay inuu maanta uma eegno ree hebel baa maantana halkiisi tahay laakiin way ima dowdaa jiilka soo socda labaatanka sano dambe inay timaado leadershipka arseedeyno ee academically aan u akhriyo halkan inay timaado laakiin ma filayo maanta in lagu xilo oo la aqbali doono leadership ha noqdo nin cilmigaas leh aqoontaas leh sisahaas leh maaha sidaa darteed wixii shirka ka soo baxa ee la soo go-aamiyo ee ku saabsan somaliland iyo siyaasadda khaarijiga waanu aqbalayna waana mahadsantiid wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu